subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax khamiisa bisha februarina waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddeena saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xarunta baarlamaanka ee gobolka minnesota oo lagu qabtay maalin la siiyey magaca maalinta muslimiinta minnesota waxaa laga gaaray in mudanayaasha labada aqal ay og yihiin muslimiintu inay involve ku yihiin arrimaha khuseeya masiirkooda iyo noloshooda hadday ahaan lahayd waxbarashada hadday ahaan lahayd caafimaadka hadday ahaan lahayd islaam nacaybka shir madaxeedkii madaxweyne donald trump iyo madaxweyne kim yong oo maanta soo gebagaboobaya waraysi ayaan idinkaga haynaa murashaxiinta madaxtinimo ee maraykanka xisbiga dimuqraadiga oo soo badanaya ciyaarihii ayaad sidoo kalena maqli doontaan balse marka hore warkii dunida kulanka labada madaxweyne ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ee ka dhacaya dalka vietnam ayaa donald trump waa madaxweynaha dalka maraykanka ee lagu weydiiyey inuu ka noqday ballanqaadkii hore ee uu ku sheegay in wadahadalada isaga iyo madaxweyne kim yong ay sal u tahay hubka dhigista nukleerka ee kuuriyada waqooyi oo arrintaasi uu ka dhabaynayay in kale balse madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaysan arrintaa marka horeba jirin sidoo kale warfidiyeenada ayaa weydiiyey su-aal ahayd in uu ku dhawaaqi karo gabagabaynta dagaalka ka dhexeeya labada dal oo soo bilowday iyo saddexdii ayadana madaxweyne donald trump waxa uu ku jawaabay la arki doone
dowladda maraykanka ayaa ganaax saartay shabakadda tiktok oo ah shabakad dhinaca xidhiirka bulshada ah taasoo qiimaheedu uu yahay shan dhibic toddoba milyan oo dollar shirkadan oo laga leeyahay dalka shiinaha ayaa lagu eedeeyey inay si sharci darraa u qaadatay macluumaadka caruurtii shabakadan adeegsanaysay guddiga ganacsiga dowladda dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in shabakadani ay jebisay sharci maraykan ah oo la xidhiira ilaalada xogta caruurta ee dhinaca internetka
aroor suuban dhegeystayaal halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa maanta ku eg shir madaxeedkii labada hogaamiye ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi donald trump iyo kim yong un wararka laga helaya magaalada hanoy ee dalka vietnam oo ah halka uu shir madaxeedka ka socdo ayaa sheegayay in weli aan horumar weyn laga gaarin haddaba faahfaahinta waxaa ilaa hadda la isla gaaray ayaa wariyaheenna maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay xasan jaamac oo laanta afka soomaaliga ee idaacadda c b s ee dalka australia u shaqeeya
waa mahadsan tahay sandheere dabcan wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiisa ayuu dhici doonaa habeenkii u horreeyey labada madaxweyne waa is arkeen cashana way yeesheen waana la isgacan qaaday laakiin wadahadalka intiisa badan maanta oo khamiisuu dhici doonaa tan ugu muhiimsan oo ajendaha dabcan oo shirkii hore oo oo hong kong uu ka dhacay uu daba socdo waxa weeye arrinta ku saabsan nucleerka ee waqooyiga kuuriya oo macnaheedu yahay in la doonayo in north korea ay iska dayso ama ka takhalusto hubkeeda nucleerka ajendaha ugu weyn waa kaas dabcan labada madaxweyne nin walba dan gooniyu leeyahay kiimka north korea danta ugu weyn waxa weeye dabcan waa wadan yar weeye inuu isku dhereriyo madaxweynaha dalka adduunka ugu awood badan markay dhaqaale iyo military noqoto waa arrin ka gadmaysa shacbigiisii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump hadda wuxuu leeyahay madaxweynaha keliya waxaan ahay markii labaad la kulmay madaxweynaha north korea oo arrintaas wadahadal kala galay taas laftigeedu wuxuu arkaa inay guur tahay rajada laga qabo in heshiis laga gaaro hubka nucleerka ee waqooyiga kuuriya runtii ma uu badna madaxweynaha mar la weydiiyey waxa uu yidhi deg deg naguma jiro waa shirkii labaad oo aan yeelanay shirar kalaano arrintan ka yeelan doonaa laakiin isu soo dhowaanshaha ayay muhiim u tahay meesha lagu qabtay xataa waa muhiim oo waxaad moodaa donald trump hadda inuu isticmaalayo inuu kusoo jiito waqooyiga kuuriya dhinac dhaqaale inuu ka tuso in danu ugu jirto hubka nucleerka inay iska dhigaan waan gartay dadka siyaasadda maraykanka falanqeeyaa yidhaahdaa in madaxweyne uu la kulmo madaxweyne kale gaar ahaan weliba marka ay labada dal cadaawad aada u dheeri ay ka dhaxayso sidaa fududee deg dega ahi ma habbooneyna waxay ahayd in la horta la dhiraandhiriyo oo dadka maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ka socda ay maaragtay wadaxaajood galaan marka marka wixii la diyaariyo uun ay madaxdu inay saragtay ahayd arrintaa see looga arkaa caalamka intiisa kale walahi caalamka intiisa kale dabcan waxaa la wada garowsan yahay donald trump inuusan ahayn una dhaqmin madaxweyneyaashii hore oo la arki jiray ama maraykanka ha noqoto caalamka intiisa kale ha noqoto waxyaalo badan oo lagu yaqaanay madaxdii hore ama madaxda caalamka ayuu hore u jebiyey marka taas mar walba la yaab ma noqonayso sida isagu uu rabo unbuu markaasi wax u sameeyaa dabcan wuxuu isagu aaminsan yahay in madaxda haddaad mararo badan la kulantid inaad isu soo dhawaanaysaan inaad saaxiibaysaan in markaa labada dal iyo siyaasadahooduna isu soo dhawaanayaan buu aaminsan yahay wuxuu hadda madaxweynaha waqooyiga kuuriya ku leeyahay haddii hubkaad iska dhigtoo kale vietnam dagaal culus baana dhex maray dad badan baa isaga kaaya baaba-ay haddana goobtana lagu qabanaya dhaqaalahooda korka cirkaasuu hadda maraya dhaqaalo fiican bay yeelanayaan ama koonfurta kuuriya laftigeeda ku dayo ama vietnam ama chinahu xataa ay darisiin ku dayuu leeyahay oo dhanka dhaqaalahood moodaa hadda inuu inuu ka tusayo marka madaxweynahana donald trump laftigiisa waxay kusoo aadaysaa xilli caqabado ballaaran iyo dhibaatooyin ay ka haystaan dalka gudihiisa qarankiisii hore ama looyirkiisii hore michael cowan aqalka wakiiladu khudba ka akriya dabcan isagoo hadalla kulkulul u jeediyey madaxweynaha oo ku yiri waa cunsuri waa beenaale waa qaacin marka waxaad moodaa shirkan oo kale inuu xataa kasii jeedinayo dhibaatooyinka wadanka gudihiisa ka haysta waan gartay dalka australia ood adigu joogtid dabcan dhinaca iyo qaaradda asia u kaag dhow yahay marka la eego dhinaca isku dhowaanshaha khariidada amaba dhulka waxaa la yidhaahdaa kuuriyada waqooyi gantaaladeedu way soo gaadhayaan australia sidoo kale australia waxay waxay xulufo dhow yihiin dalka maraykanka marka sidee looga arkaa dalka australia heshiiskan laga yaaba inu dhex maro maraykanka iyo kuuriyada waqooyi wallahi australia aad bay u danaynaysaa oo dabcan ma rabto gacankaas kuuriya inay noqoto meel hub nuclear leh gantaalihii uu tijaabiyey ay north kuuriya ama waqooyiga kuuriya tijaabisay september labada kun iyo toddobiyo tobankii oo ah gantaalaha ridada dheer oo qaaradaha isaga gudba oo loo yaqaano intercontinental plastic misliska walaac weyn bay ku abuureen australia oo haddii gantaalahaas ay sax noqdaan in waqooyiga kuuriya ay haysato dalalka ay soo gaaraysay australia ka mid tahay marka australia il weyn bay ku haysaa gobolkay ka mid tahay marka laga reebo jaban iyo koonfurta kuuriya oo waqooyiga kuuriya ku dhegan australia waxaa ka mid tahay dalalka kaleo ugu muhiimsan oo il gaara ku haya aadna u danaynaya in gacanka kuuriya uu noqdo meel ka caagan hubka nucleerka marka aad baa isha loogu hayaa waana dal sidaas sheegtay xulufo la-a maraykanka aada ugu dhow dagaalkii labaad kala qayb galay gobolkan kala qayb galay saaxiibo dhowna ah marka aad baa shirkan loo loo loo hayaa hadda waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in haddii wax kale aysan kasoo bixin xataa in saaad ogtahay dagaalka kuuriya markii uu uu dhammaaday xabad joojin un baa lagu joogaaye heshiis rasmiya lama kala saxiixan marka waxaa laga yaabaa in hanoi hadda uu kasoo baxo oo heshiis rasmiya halkaas lagu kala saxiixdo macnaheedu maaha in ama hubkii nucleerka uu meesha ka dhammaaday ama wax siyaasado weyn isbedelayaan lakin waxaa laga yaabaa inay iska arrin symboliga noqoto oo oo bilow ah oo labada dal iyo guud ahaan maraykanka iyo inta kaleo danaynaysaba arrin soo dhaweyn lahay baa ogtaa weliba koonfurta kuuriya aad bay usoo dhaweynaysaabaa laleeyahay haddii arrintaas ay dhacdo oo heshiis heshiis laga gaaro dagaalkii dhacay sanado badan ka hor
xasan jaamac oo tafaftiraha laanta afka soomaaliga ee idaacadda c b s ee dalka australia ayuu ahaa waxaana uu u warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere weli arrimihii maraykankeenu ku jirnaayee dhinaca kale waxaa soo badanaya tirada xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay u tartamaan kursiga aqalka cad tirda ilaa iyo hadda doonaysa inay ka qayb gasho isreebreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa toban kor u dhaafaysa dhinaca kale madaxweyne trump iyo xubnaha jamhuuriga ayaa u arkay in tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee hadda doonaya inay tartan qayb ka noqdaan ay dalka ku wadaan in nidaamka hanti wadaagga uu qaato warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa soo jeedinaya waryaheena jamaal axmed cusmaan
musharaxiinta sida kamala harris cory booker iyo elizabeth warren oo ku jira tartamayaasha dimuqraadiga ee xilka madaxweynenimo u ordaya ayaa codbixiyaasha xamasad gaar ah ku abuuraya
dagaalkan waannu ku guulaysanaynaa wax weyn ku hamiya oo dagaalama oo guulaysta
senatarka ka soo jeeda gobolka vermont berni sandres oo isku sheega dimuqraadiga hantawadaagga ah ayaa ugu dambeeyey dadkii ku soo biiray tartanka
ololaheenna waxa uu ku saabsan yahay dowlad iyo dhaqaale dadka badankiisa u habboon ee ma aha mid dad yar ku habboon dareenkaas kuwa horu socodka ahi waxa uu sidoo kale ka muuqdaa xubinta cusub ee aqalka hoose ee gobolka new york alexandria ocasio cortes oo iyadu wadda qorshayaal deegaanka wax lagaga qabanayo ayaa waxa ay sheegtay
aniguna waxaan ku faraxsanahay in dalkan aan mustaqbal wanaagsan u wadno mana oggolaanayno in waxaanu soo dhaafnay nala daba wado laakiin culayska uu dimuqraadigu saarayo arrimaha waaweyn sida deegaanka canshuurta la saarayo dadka hodanka ah iyo ballaarinta barnaamijyada daryeelka caafimaadku waxay sii kicinayaan jamhuuriyiinta gaar ahaan madaxweyne donald trump
weli waxaa jira kuwo isku dayaya in maraykanka ay ka dhaqangeliyaan nidaamka hantiwadaagga marka waxaan mar kale ku leeyahay si dunidu ay u maqasho maraykanku weligii hantiwadaag ma noqonayo lagama yaabo lagamana yaabo afhayeenka aqalka hoose nancy pelosi ayaa sheegtay in doodda kululi ay qayb ka tahay markii aad ka tirsan tahay xisbi ballaaran
ku soo dhowaada xisbiga dimuqraadiga cidna shaabada isticmaasho ma nihin ma nihin sanab weligeenna maanaan ahayn qofkii doonaya inuu xisbi hogaamiyaana waa inuu sidaasi ku sifoobaa dimuqraadiyiinta ayaa la sheegaa inay ku caanbaxeen inay yihiin kuwo afkaaraha ku kala tagsan sida uu qabo leri sabato oo ka tirsan jamacadda virginia majaajiliistaha wiil rogers ayaa sida ugu wanaagsan u dhigay sannadihii kun sagaal boqol iyo labaatanaadkii wuxuuna yidhi waxaan ka tirsanahay xisbi siyaasadeed oo aan nidaamsanayn waxaan ahay dimuqraadi waxaa jira dhowr qaybood oo xisbiga dimuqraadiga oo laba ama saddex musharax ay qayb walba ka socdaan codbixiyaasha dimuqraadiga ah ayaa eegaya qodobo gaar ah marka ay musharax madaxweyne dooranayaan sanadka dambe
haddii tartame uu qaato ajende aad dhinaca bidix u jira sida berne sanders waxay ila tahay donald trump ayaa guusha helaya umana malaynayo in dimuqraadiyiin badani ay dhinacaasi jiraan madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo duqii hore ee magaalada new york michael bloomberg oo labadooduba dhexda ah ayaa xilli dhow ku soo biiri karaya tartanka arrintaas oo sii horin karta doorashada dimuqraadiga dhexdiisa ah
warbixintaasi uu jamaal axmed cismaan nuuga diyaariyey tartanka dimuqraadiga ay isugu diyaarinayaan doorashada madaxtinimo ee dalkan iyo jawaabtii republikaankana halkaad kala socoteen waa v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba xarunta golaha shacabka ee gobolka minnesota ayaa lagu qabtay kulankii lix iyo tobnaad ee maalin la siiyey magaca maalinta muslimiinta minnesota ee baarlamaanka kulanka ayaa loogu talagalay in kor loogu qaado danaha muslimiinta gobolkaas iyo guud ahaanba bulshada muslimka ah madaxda gobolka ayaa kulanka si xoog leh uga soo qayb galay jaamacbulle jaamac ayaa haddaba taariikhda iyo ulajeedada kulankan ka waraystay sheekh xasan dhooye oo ah guddoomiyaha fulinta ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga amerika ee ayaana loo soo gaabiyey kana mid ahaa hay-adihii soo qaban qaabiyey kulankaasi bismillahi alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin waa idin salaamay idaacadda v o a iyo dhegeystayaasha maalinta muslimiintu ay tagaan aqalka gobolka minnesota looga taliyo waxay bilaabatay lix iyo toban sano ka hor waana maalin laga hadlo arrimaha muslimiinta oo dadka muslimiinta ahi ay isu yimaadaan gobolkan degan waxaa soo qaban qaabiya oo kasoo wada shaqeeyey ayaana jamciyadda islaamiga waqooyiga america iyo maas iyo dad kale ayaa kasoo wada shaqeeyey waxaa laga hadlayey arrimaha dadka muslimiinta khuseeya oo u goonida ah waxaa lala kulmayey mudanayaasha ka socda labada aqal ee maxalliga ee gobolkan ayaa lala kulmayey iyagoo lagala hadlayey arrimaha dadka muslimiinta ah ay rabaan inay kala hadlaan oo iyaga goonigo marka waa maalin muslimiintu isku ballansadaan halkaas waxaa kasoo qayb galay in ka badan laba boqol oo muslimiin oo dhowr boqol oo muslimiin aa timid oo leaders ah lix iyo toban sano ayay arrintan soo socotay oo sanadkii lix iyo tobnaad baad hadda qabateen marka fariinta sanadkan aad wadeen ama fariimo hadday ahaayeen maxaa maxaa ka mid ahaa su-aal fiican weeye sanadkan waxaan wadnay sanadkan majority-ga waxa ah aqalka house of representativeka ee dimuqraadiga sanadkan republicanka dadka muslimiinta ah aad waxay ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga oo hadda majority-ka ah gobolka minnesota waxaa laga hadlayay marka annaga lix qodob baan geynay oo qaar hadda miiska saaran yihiin oo la rabo in la baasiyo mid waxa weeye in gobolka minnesota looga aqoonsado maalin ciid ah ama maalin holiday ah ama maalin fasaxa labada maalmood ee ciidda ee muslimiinta waa biil ama sharci hadda yaalla miiska oo la rabo in la baasiyo sharcigaas ayaan mudanayaasha aada ugu adkeynay oo ay gabar soomaaliya oo hodan xasan oo xaafadda soomaaliya laga doorto ay qortay taageero badanna waan u helnay in ardada soomaalida iskuolka laga fasaxo waalidku ay isla ciidaan kalandarka lagu daro aysan noqonin maalin qofkii loo qoro inuu amamaqan yahay waxbarashadiisii dhibaato u keenta waxaan kale oo kamid ahaa qodobada aan u doodeynay qodobka islaamofobiyada ama islaam nacaybka la fiiriyo lacagaha lagula dagaalamo argagixisada ama islaam nacaybka qaabka loo isticmaalo dadka lagula dhaqmo leanna waxa ay sheegaysaa warbixin ama baxthi researcha in dadka maraykanka gudihiisa falalka argagixisada ka sameeya boqol kiiba toddobaatan ay yihiin dad caddaan dadka muslimiintaana inay yihiin boqol kiiba afartan lacagta iyo dhaqaalaha lagula dagaalamo iyo sistamka lagula dagaalamo argagixisadana wuxuu ku wajahan yahay boqol kiiba afartaas marka arrintaas ayaan waxaan ka geynay runtii qoraal iyo dood dheer aad baana runtii loo soo dhaweeyey in la fiiriyo dhaqaalahaas iyo cidda maamusho iyo meesha ku baxo sidoo kale in dhaqaalaha lagu wajaho lagu wajaho dadka loo yaqaano white supremacy sheekh man waxaad carab ku dhufatay cilmi baaris marka mana la wadaagi kartaa magaceeda ama cidda samaysay midna waa arrin fiican hadda horteyda ma taalo laakiin insha allah waxaan isku dayaya inaan raadiyo oo aan idinla wadaago xilliga ii suura gasho waaya waxaa dad badan ayaa kasoo qayb galay waxaana tiri ilaa laba boqol oo qof oo muslimiina ayaa yimaada waqooyiga america iyo qurbaha waxaan ugu nimid muslimiin kuwii aan naqaanay keliya aan ahayn dalkii shiica ma joogin axmediye ma joogin ismaaciiliya ma joogin marka markaad leedahay maalintii muslimiinta minnesoto weeye kuwaasoo dhan ma ku jiraan mise waa qeybo gooni ah muslim day of the capital cid walba oo muslim ay u furan tahay oo magac muslim wadata waa maalin dadka xuquuqda muslimiinta loo doodo dadku inay diintooda si xora ugu dhaqmaan islaamka aan lagu cunsuriyeyn aan lagu cunsuriyeynin maaragtay diintooda iyo siday u labisan yihiin marka cid la weydiinayey firqada ay yihiin ama qolada ay yihiin ma jirinin waa muslim day of the capital waxaa kasoo qayb gala dadaan muslimiin ahayn carabka waxaa sheekh lagu xoojiyey in qolada midigta aysan idin imaan republicanka ma casuunteen maxaase uu yahay xiriirka muslimiinta iyo qoladaas ka dhexeeya waa la casumay cid walba laakiin nasiib darra hal mudanaa ka yimid maadaama ay lagu tirinayaan in dadka muslimiinta ahi ay u badan yihiin dhinaca dimuqraadiga hal mudana keliya ka yimid laakiin waxaa yimid haddii qofku mar la doorto oo uu xil sare qabto xisbigu raba ha kasoo jeedo laakiin waa waa waa xil culus waxaa yimid attorney generaalka gobolkan macnaha minnesota attorney general baa yimid kate ellison oo runtii aa nin gobolka oo dhan matelayey oo ragga mas-uuliyiinta ugu culus waxaa yimid governorkii governorkii baa imaaday maaragtay gobernatorihii gobolka minnesota oo nin culus waxaa imaaday secretary of state oo stateka o dhan secretarigiisiiya ugu dambayntii lix iyo toban sano waa wakti aada u dheer intii ay kulankan uu dhacayay oo maalinta muslimiinta minnesota ee golaha sharci dejinta ay soo nonoqonaysa ama golaha shacabka maxaa laga gaaray oo guulo ah oo taariikhiyan oo maanta aad nala wadaagi kartaa waxaa laga gaaray in runtii biilal fara badan access loo yeeshay sharciyo badan la ogaaday waxaa laga gaaray in mudanayaasha labada aqal ay og yihiin muslimiintu inay involve ku yihiin arrimaha khuseeya masiirkooda iyo noloshooda hadday ahaan lahayd waxbarashada hadday ahaan lahayd caafimaadka hadday ahaan lahayd islaam nacaybka laakiin maanta runtii meesha la marayo waa meesha ugu fiicnay lix biil ayaan qadinay oo qaarna miiska saaran yihiin qaarna aan rabno in la qoro lix biil oo hadda miiska saaran oo qoran oo labada aqalba hor yaalla ayaan kala hadalnay mura- mudanayaasha inay baasiyaan lixdaa biil caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay eh, driving licenka iyo immigrationka iyo islamophobiyada waxaasoo iyo businesska waxaasoo dhan ay ka mid yihiin kaas wuxuu ahaa sheekh xasan dhooye oo gudoomiyaha fulinta ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga amerika ayaana loo soo gaabiyo jaamac buulle jaamac ayuu khadka telefoonka ee magaalada minneapolis ugu warrameeyey waa tahay dhegeystayaal aan markana jaleecno dhinacii ciyaaraha maxamed cabdi xasan sandheere iyo cabdiqaadir samakaab ayaa inoola diyaara
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka xubinteenna saaka waxa aan ku soo qaadanaynaa ciyaaraha horyaalka ee dalalka sbain iyo ingiriiska waxaa barnaamijka ila falanqaynaya wariyaheenna cabdiqaadir samakaab cabdiqaadir marka hore soo dhowow marka xiga haddaynu ku bilowno dalka sbain waxaa dhacday ciyaar aad u xiiso badan oo ah ciyaarta el classico ee labada kooxood ee waaweyn ee barcelona iyo real madrid bal nooga waran siday wax u dhaceen iyo wixii lagu kala baxay ee real madrid iyo barcelona waxay ciyaareen kulan ka tirsan coba del rey ee samafiinaal ayuu ahaa lugtiisa labaad marka ee, real madrid garoonkeeda ayay joogtay laakiin waxay noqotay dhibane oo waxay dhibane u noqotay kooxda barcelona saddex gool iyo eber ayaa looga badiyey ee waxay celin waayeen ee, suarez iyo leonel misi ee, oo run ahaantii ciyaarta ka dhex muuqday ee, luis suarez waxay u ahayd xalay habeen uusan iloobi doonin maadaama uu saddex ley ka dhaliyey ee il classico oo ah kulan adag marka eh, maadaama barcelona ay dhowr jeero horena kusoo guuleysatay haddana ay iska xaadirisay finalka eh, real madrid waxay ahayd koobka keliya oo la dhihi karo durba way u tartami kartay dalreyga ayuu ahaa maadaama horyaalka kaalin aan wanaagsanayn ay kaga jirto ee la liigaha Eh, champions leaguena kooxaha yurub ayuu kala dhexeeya laakiin waxaan ka hadlaynaa gudaha spain hadda koobkii waa laga soo ciribtiray waan gartay haddaynu dhinaca iyo ingiriiska u gudubno ee dhowr ciyaarood baa dhacay kulligood xiise leh islamarkaasna raad ku leh ee kala horeynta kooxaha bal ciyaarihii dhacay iyo wixii lagu kala baxay Eh, waa mahadsan tahay ee sandheere Eh, kooxda chelsea oo muddooyinkan ay xaaladda ku xumeed haddii aad dib u eegto laba guul daro ay isu xigtay oo laba manchester ay kasoo kala badiyeen eh, fa cupka ay ahayd mid ka mid a midna koobkii carabow coob ayaa guul gaartay maanta oo waxa ay ka badisay kooxda eh, tottenham oo ay isku magaalo ka dhisan yihiin marka chelsea guushaas waxay u noqotay mid xoogaa cadaadiska ka dayar dejisa ee tababare eh, mauricio sari oo ah tababaraha kooxda chelsea oo isaga naftigiisa cadaadis u saaran yahay laakiin kulankan wuxuu ahaa kulan weyn oo tottenham ay la ciyaarayeen marka hadda niyaddooda ayaa soo laaban doonto maadaama guuldarooyin ay, ay ku dhacayeen Eh, waxaa kaloo ya- eh, iyadana eh, liverpool ayaa wacdaro dhigtay oo ku badisay shan gool iyo waxba kooxda watford ay la ciyaaraysay Eh, liverpool iyada ayaa hogaaminaysa horyaalka weli dhibic ayay ku haysaa manchester city ayaa si dirqi ah kaga badisay kooxda west ham united taasina waxay keentay in manchester city iyo liverpoolba boosaska ay kala joogaan oo dhibic ayay ku haysaa laakiin markan liverpool waxay isku dayeysaa in ay soo barbarayso eh, goolasha tirada badan haddii ay dhacdo horyaalka ingiriiska isku dhibco noqdaan kooxaha waxaa ku guuleysata kooxda goolal badan soo dhalisay marka waxaa moodaa hadda inay xoogga saarayaan dhanka goolasha inkastoo weli horyaalka aan la saadaalin karin cidda ku guuleysanaysa Eh, liverpool waa markii saddexaad oo ay hogaanka hayso sanadka bilowgiisa Eh, hore ayay u dhacday mana laakiin labadii jeero hore kuma aysan guuleysanin markan waxay rabaan inaysan dib usoo celin qaladkii looga bartay inkastoo ay taariikhda dib isu qorto sidoo maane ayaa kulankan ka dhex muuqday oo laba gool dhaliyey daafaca ugu qaalisan ee ay soo gadatay liverpool oo ah daafacyada- daafaca ugu qaalisan dunidana ee van dyke laba gool ayuu dhaliyey waa gartay cabdiqaadir eh, saad sheegtay liverpool shan bay dhalisay eh, maxamed saalax eh, w- laacibkooda reer masar oo golalinta hogaaminayey eh, toddobiyo toban buu lahaa marka dabcan ciyaartii xalay waxuma dhalin wadcigiisa amaba xaaladiisu xaggey taagantay Eh, saalax wax goola muusan dhalinin Eh, waxa uu hadda leeyahay toddobiyo toban gool sergio aguero oo gool rigoora ah u dhaliyay kooxdiisa kulankii xalay ee manchester city ay la ciyaartay westham ayaa kasoo kormaray oo hadda leh sideed iyo toban gool Eh, saalaxna shantii gool oo liverpool ay dhalisay nasiib uu u yeelan waayay in xitaa mid ka mida uu dhaliyo si uu ugu yaraan booskiisii usii joogo marka hadda aguero ayaa la wareegay ee hogaaminta gool dhalinta horyaalka ingiriiska manchester united iyadu way badisay oo saddex gool iyo gool ayay ka- ku badisay laakiin manchester united qaar ka mid ah ciyaartooyda safka hore ayaan joogin haddii aan ka carabaabo matic harara iyo waxaa maqnaa ciyaartooyda eh, antoni marshal jese lingar huan mata marka waxaa loo filayay in kooxda crystal palace oo ay la ciyaareysay ee garoonka crystal palace in palace ay guul gaari doonto laakiin ciyaartooyda keedka manchester united ayaa waxay awood u yeesheen in ay crystal palace ka badiyaan inkastoo paul bogba ay haysteen saddex iyo hal ayay ku badiyaan lukaku ayaa ka dhex muuqday oo laba gool dhaliyey laakiin tababaraha manchester united dhammaan ciyaaraha gudaha ingiriiska uu ku ciyaaray lagama badinin kulamadaas oo dhan laba barbaro ayuu galay waan gartay aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir samakaab oo ila falanqaynayay xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka intaynu xubintan oo kalaa mar kale ku kulmayn doonana sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin maxamed cabdisandheere iyo cabdiqaadir samakaab ay xubintii ciyaaraha dhegaystayaal dhankii heesaha maxamed saciid bikey iyo codkiisa halaasiga
yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye adduunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye goyna soo cabbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa goyna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo rugadaa ibaday markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo adana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamayeed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigu cawa
heestaasi fanaanka maxamed saciid b k ayaan kusoo gebgabaynanaa idaacaddaydi saakii caalamka inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jaamac bulle jaamac iyo bashiir abi karoodinla sidaas iyo subax wanaagsan
daad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada daad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo bahayuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen oniyo bahyuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen asqiyo aan talo lahay ayo rugadan inbaday aan talaalahay ayuu